barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa talaado bisha juun waa toddobiyo labaatan sanadka laba kun toddobiyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo jaamac buulle jaamac
waxaad maqli doontaan magaalada jabuuti oo maanta looga dabaaldegayo munaasabadda afartan guurada ka soo wareegtay xorriyadda dalkaasi
gobaanimoy gobaanimoy cimisaar geesiyaal godku galay oo awadaa u geeriyooday tii inoo gargaartee mawluhu na siiyay guushii dalkiyo dadka gacaliya xigtooy hana gebin hagaagixin
waa tahay waxaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijka sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qodobo ay ka midka yihiin qoysaska soomaalida iyo qurbaha ku nool saamaynta ay ku yeeshaan khilaafaadkooda carruurtooda dhinacii heesaha ayaan sidoo kale ka marnayn sida laba walaala inaan noqono waawirin sida layla iyo qays inaan noqono laqudha
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal marka horeyse kusoo dhowaada warkii caalamka
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suuragalnimada in ciidamada siiriya ay diyaarinayeen weeraro kiimika oo la mid ah kuwii bishii abril ka dhacay waqooyiga siiriya ee dhaliyey in maraykanku kaga jawaabo duqeymo dhinaca cirka bayaan gordambe oo isniintii ka soo baxay afhayeenka aqalka cad ee swan spicer ayaa waxa uga digay madaxweynaha dalkaasi siiriya bashaar al asad in uu ciidankiisu ay geystaan weeraro uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa kiimika waxaana uu sheegay in haddii taasi ay sameeyaan in isaga iyo milatarigiisuba ay la kulmi doonaan jawaab deg deg a ma jiraan wax cadeymaha oo ku saabsan diyaargarowga weerarka kiimika ee dowladda maraykanku ay sheegtay in ay diyaarinayaan ciidamada dalka syriya maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sheegtay inay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne donald trump uu ku mamnuucayay lix waddan oo muslimiina dadka ka soo jeeda iyo qaxootigaba si ku meel gaar ah maxkamadda ayaa sheegtay inay sii shaqaynayso wareegtadan inteeda badan wareegtada madaxweyne donald trump waxaa laga soo badbedelay intii uu muranka taagnaa inta badanna loogu yeero safar joojin ayaa soogalootiga maraykanka ka sii mamnuucaysa si ku meel gaar ah in ay soo galaan dadka ka soo jeeda lix dal oo muslimiin ah muddo sagaashan cisho ah iyo dhammaan qaxootiga oo dhan oo ay hakinayso boqol iyo labaatan maalmood wareegtadan ayaa sheegaysa inay tillaabadan muhiim tahay tan iyo inta laga hubinayo amniga gudaha
door wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal soomaalida ku nool wadamada qurbaha ayaa badanaa caqabado kala kulma korinta caruurta ku dhalata ama ku korta wadamada qurbaha khilaafaadkaasi ayaa inta badan ka dhasha xiriirka labada waalid oo xumaada kadibna saameyn ku yeesha caruurtooda ama waalidiinta waan aqoon badan u lahayn afka lagaga hadlayo wadanka ay joogaan halka caruurtooduna aanay aqoonin afka soomaaliga taasina ay keento isfaham darro markaasi ka dhex dhalata waalidka iyo ilmaha waalidiin badan ayaa laga qaataa caruur ay muddo soo korinayeen kadib markii lagu eedeeyey in ay dayaceen caruurtooda saare cidlo nuur ayaa inoo haysa warbixin arrimahaasi ku saabsan wixii ka horreeyey dabayaaqadii siddeetamaadkii dadka soomaalidu way ku yaraayeen waddamada shisheeye waxaa dhoofi jiray shakhsiyaad xoogsato ah amaba arday waxbarasho u doonta dalalka dibadda iyo sidoo kale shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta safaaradaha hase ahaatee laga bilaabo kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii waxaa caalamka iskaga goosha qaxoonti soomaaliya oo magangelyo raadisa qoysas badan way ku adkaataa la qabsashada nolosha cusub ee ay ugu yimaadeen qurbaha cawo ismaaciil cilmi oo labaatan sano ku noolay dalkan maraykanka ayaa iiga warantay caqabadaha ay soomaalidu la kulanto marka ugu horreysa ee ay qurbaha soo galaan wadanadan waa wadano maadaragta aada iyo aada maaragta noloshiisa u adag tahay laakiin iyagu waxay dee u malaynayaan dee meel nimco ah oo maadaragtay lacaguhu dar ay iska yaalaan maadaragtay dariiqyada ama meelo uga soo dhacdhacayaan ama maadaragtay raaxo ah ayaa u sawiran laakiin way ka duwan tahay markay yimaadaan dhibaatooyin badan bay la kulmaan sababtoo ah qofka markuu afkina aanu garanayn waxyaaba badan baa ka mid a hadda xagga iskuulaadka oo kale qofka haddaanu aan luuqadii aan aqoonin oo ilmihiisii uu maadaragtay geystay qofkii waxa weeye aada caqabad bay unoqonaysaa ilmahaagii oo maadaragta hadduu doono dhacay oon waxbaba dee zero gradekiisa yahay ayaa ayaad leedahay ii turjun asagii marka wuxuu leeyaha haa hooye waxaan keena kii ugu sarreeyey mana keenna waa zero haddaba caqabadahaasi ay qoysaska soomaalidu la kulmaan sidee ayay u beddelaan qaab nololeedkoodii waxaan su-aashaasi weydiiyey hibe cawil ismaaciil oo ah hooyo ku nool dalka britain iyo maaragtay gabadhii way isqabsadaan halkaa burbur iyo waxaa ka yimaada dhibaatooyin fara badan oo caruurtii saameyn ku yeelanaya ninkii ku yeelanaya wada saameynaya faamiligii faamiliyada qaar ay maaragtay dumarka qaar isla hadlaan oo ay maaragtay ku xanuunsadaan oo maaragtay ku dhaco maaragtay xanuun ku dhaco oo ay had iyo jeer ooyaan raggayna ay tirsadaan macnihii inay dumarkii markay dhulkan yimaadeen ay sharci kale iyo wax kale qaateen oo iyaguna ay si kale u fikirayaan caruurta ay laba farood dhexdood ka baxdo oo iyaguna authority iyo local authority wax la yidhaahdo ay ku yidhahdaan haddii laydinla hadlo annaga noo kaalaya oo iyaguna halkaasi maaragtay dhinac kale u jihaysadaan marka burbur badan baa ka yimaada run ahaantii xaaladda dhaqaale ee wadamada galbeedka oo ka duwan qaabkii ay soomaalidu biilka ama masruufka ku heli jireen ayaa iyana marar badan ku keenta jahawareer iyo isafgaranwaa waatan mar kale hibo cawil oo ku nool london raggu waxay wateen dhaqan iyagaa soo shaqayn jiray biil bay bixin jireen iyagaa reerka looga loo daba fadhiyey laakiin halkan markay timi reerkii dhaqaalaa la siiyey hooyadii caruurtii lacag bay ku qaadanaysaa waxaa la yidhi lacagtan kaadkan qaado kaadkii oo magaceedii ku qoran yahay haysataa marka waxa weeye aabihii wuxuu odhanaya de waynu maaragtay reerkii waa inaan u taliya gabadhiina waxay leedahay maya lacagtani waxay ka timi maaragtay caruurtayda ayaa lagu bixiyey de waxa weeyaan gabadha wanaagsan xataa waxay odhanaysaa waynu sheergaraynaynaa oo maaragtay waxay noqonaysaa waxaynu wada xukunno oo aynu wada maamulno oo halkay ku baxaysa iyo halkay maaragtay taallo aynu ogaano laakiin waxaa laga yaabaa rag badani inaanay ogolaanintaa oo ay ka madax taaganaydan maya maanigoo shalintii ku xukumayey oo biilka ku siinayay ayaan maanta kaadkaadi la sheergaraysa ayaan kuu daba fadhiista kadibna isafgaranwaabaa halkaa ka imanaya dumarka qaarna wayba siiyaanoo way ogaadeen numbari dumarka ka mid ah oo aan aada u badnaynin ragga ayay u daba fadhiistaan oo siiyaan kadibna ragguna way ku tagsi falaan waxay doonaan bay ku sameeyaan hadhowna isafagaranwaabaa halkii ka yimaado gabadhu mar dambe baraarugtaa oo yacnigii reerkii ku burburaa oo laysku qabsadaa markaa run ahaantii waa arrin aan indhaha laga qarsan karayn oo saameyn ku yeelatay qoysaska soomaaliyeed ka warhayn la-aanta carruurta ee xilliga koritaanka ayaa soomaali badan ku keenta inay carruurtoodu faraha la galaan dembiye ha dhowto mustaqbalkooda mugdi gelin kara waxaa qaarkood adeegsada kooxaha tuugada iyo rabshadaha ka sameeya magaalooyinka waa run sanado badan waxay curyaamisay ama maskaxdoodiiba waashay ama noloshaba ka dhacay inan wax yar intuu dukaan ka qaatay lagu xidhay kadibna balaglis loo diray oo balaglis inta loo diray lagu yidhi waxaad qaban kartaa ma jirto hadhowta markuu is yidhi shaqo tag la yidhi balaglis baad ku jirtaa oo markuu is yidhi jaamacad wanaagsan abalygare lagu yidhi balaglis baad ku jirtaa haddaba maxay tahay sida ugu fudud ee qoysaska soomaalida uga bixi karaan duruufaha ku qabsada qurbaha waxaan su-aashaasi weydiiyey ubax cabdi culusow oo degan dalka britain waxa looga bixi karaa waxay tahay inuu qoyskii soomaaliyeed uu gacmaha isqabsado uu maaragtay awlaadooda iyo gurigoodaba ay gacanta ku qabtaan ay maaragtay is-aaminaan marka ugu horeyso safar badan ay kaashadaan aadaa looga badbaadi karaa ee is-aamini timaado waxaad arkaysaa laakiin hooyo aan aabihii aaminsanayn aaba aan hooyadii aaminsanayn labadooda hadday is-aamini waayaan hadda carruurtii dhexdooda ku jirtana aamini mayso waa maaragtay waa way ka dhex faa'iidaysanayaan si kasta oo xaalku yahayba soomaalida oo dhowr iyo labaatankii sano ee uu ugu dambeeyey qurbaha ku soo batay ayaa lagu tiriyaa bulsho ay ka soo dhex baxeen dad badan oo wax ku soo kordhiyey waddamada ay yimaadeen iyo bulshadoodaba sidoo kalena waxaa lagu daraa qoomiyadaha ugu badan ee xagga sare kaga jira burburka qoysaska carruurta xabsiyada gasha iyo xasilooni la'aan ay marba meel u guuraan taasina iyaga iyo ubadkoodaba ku keento dibudhac aad iyo aad bay u mahadsan tahay saare cidlo nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna aanu jaleecna jabuuti magaalada jabuuti waxaa maanta looga dabaaldegayaa munaasabadda afartunka guuradii ka soo wareegtay maalintii xornimada ee dalkaasi oo ku beegan toddobaiyo juun kun sagaal boqol iyo toddobayo toddobaatanki wariyaha v o e da sagal siciid faarax ayaa codbaahiyaha la dhex martay qaar ka mid a dhallinyarada reer jabuuti oo fanaaniin iyo farsamo yaqaanaba isugu jira kuwaas oo u dagaargaroobaya kana shaqaynaya maalinta xornimada wallaahi xagga fanaaniinta iyo waxaa la shaqaynayaa tekniigga waxaana shaqaynaynaa imbil gaadhaysa waa shaqaynayno kaarafaan wax laydhaha ka wadnay oo afartan jirka u dabaaldegaynay afartan cisho ka hor ayaa bilownay wallaahi maanta saadaasha rajugta waa la arkayaa dadkii oo wadaninimo gurihii iyo calanka ranjiga ku wada ranjiyaystay wada ranjiya wada calankaiya dabaaldeg wanaagsan baa leeyahay dalkeenna afartan jir wanaagsan wallaahi waxay odhan lahaa dalkeennu waa dal fiican dalkeenna inna la jeclaado lagu fara adaygo nin kastaba dalkiisu hooyo ayuu haybadu leeyahay marka dalkeenna inaa ilaalshanno oo tan iyo wixii ka dambeeyo wixii ka horeeyaba aad diyaar u noqonno waddankuusala joogno waxaan le horta ciid mubaarak ciid mubaarak ciida fidriga ciid mubaarak ciid wanaagsan marka labaad waxaan leeyahay dalkaygii hooyo ciiddaydii hooyo oo maanteedna ciidaysa afartan guradeedii markaan ka qaadanay calanka gumaystihii faransiiska oo ka sokayso maanta afartan sano afartan sano dee waxaa la ydhaha xilligu ninku aqliyaystay inuu dhinac walba u buuxu caqli karti uu nooc walba nebigana xilligii la saaray nebidnimada inay tahay marka waa aad bay dadka rajutu u xusayaan magaalada meesha martidba calan baa marsan calamo iyo lajiya marsan dadku waa la wada faraxsan yahay aad baa loo faraxsan yahay haddii la yahay soomaali haddii la yahay canfar haddii la yahay carab iyo intii kale noolba ee dadku dadka la nool waa la wada faraxsan yahay aadna loo ciyaarayaa maadaama aad tahay dhallinyarada fanaaniinta maxaad calanka leedahay hees iyo maxaad u samaysa calanka wallaahi calanka hees waan u samaynay heesii horan yar ku yar qaaday ee dadku jecelyihin gobaanimoy gobaanimoy imisaargeesiyaal godku galay oo waa wadaahu geeriyooday tii inoo gargaartee mawluhuna siiyay guushii dalkiyo dadka gacaliya xigtooy hana gebin hagaagixin hana gebin hagaagixin hana gurin gu'yo jilaaley gu'yo jilaaley waa kaa waxaa ka muuqda dekedaha haddii aad u fiirsatay ee jamhuuriyadda jabuuti ama batimo publiga ama meelaha dowladda waxaa laga wada lulay astaantii calanka jamhuuriyadda jabuuti oo runtii way ka wada muuqataa marka aad jabuuti sidaa u wada martidba in layskugu diyaarinayo dabaaldega afartan guuraaga markii yadda aanu qaadanay dhalinta haddii aan usoo noqdo jabuuti sidee ayay xuska uga qayb qaataan runtii horta nimbow aanu dhalinta aan garanayo horta waxaa aqaladii in la mariyey rinji astaantii qaran waxaa kale oo laiskugu yimidaa majlisyo ama meelo oo lagu waaro oo laiskugu yimido oo lagu wada caweeyo oo lagaga hadlo taariikhda ninba inta uu garanayo runtii taariikhda jabuutina waa afartan sano i kan badan laguma soo kobo uun afartankaa sano ee xorriyadda saray ayaa u dhaafsan tahay waxaa la xusaa runtii halgeeyadii usuu halgam naftooda u huray sidii ay u dhalin lahaayeen nabaddan iyo calankan aanu hoos joogno ku nool lahay jamhuuriyadda jabuuti runtii magac weyn siisa marka dhallinyarada maanta waxaad leedahay inay nabaddan ku raaxaystaan dhallinyaro kale ayaa ka soo shaqaysay Wa- r- runtii een, marka aan xornimada aan qaadanaynay een, nimankii siyaasiyiinta ahaa ama ka soo horjeestay een, een, de- ninkii een, ee, na gumaysanay ee faransiiska waxa ay u badnaayeen wakhtigooga ay joogeen dhallin bay hayeen Ee, runtii ee, dhallin marka dhali- wakhtigoogana dhallinnimada ay hayeen laakiin maskaxda iyo caqliga ku jirtay ee, aad bay uga fogeyd een, tani maanta dhallintan ku jirta oo waxa keentay een, caqabadihii farabadnaa ee, xanuunkii uu ku beeray ninkii gaalka ahaa ee een, dadkiisa dadkiisa la dagaalamayey ee ku hayay dhibaato aad leh marka runtii waxaa de- dheliyey een, na- een, een, xornimadaasi jamhuuriyadda jabuuti intooda badan nimanka siyaasiyiinta een, dhalin ayay ahaayeen wakhtigaas dhalintuna runtii waxa ay dee, een, een, ay ay tahay waa waa xoog waa muruq waa ma- waxa weeyaan caqli oo ay ku keenayaan fikirado ay kaga bixi lahaayeen marka inta runtii inta aad dhalin yar tahay unbaa wax qabsan eh, karaysaa Eh, haddii kol eh, waayeel aad gaadhid eh, waxba qabsan kartid marka dhalintu kaalin weyn ayaa ay ka gashay eh, een, eh, een, xornimadii Eh, maantana ah, siyaasadda ah, madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudan ismaaciil margeele eh, dhalinta jamhuuriyadda jabuuti kaalin weyn ayay ay kaga aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sagal siciid faarax oo codbaahiyaha la dhex maraysay dhallinyarada reer jabuuti oo u diyaargaroobayo kan maanta oo ay u dabaaldegayaan maalintii xorriyadda
waa tahay jaamaco aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaasha markan waxaan usoo gudbinaynaa dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa allah u naxariistay fanaanka cabdiqaadir xasan nageeye heestiisii sida laba walaalaa
sida laba walaala inaan noqono waa libin sida layla iyo qays inaan noqono laan qudha sida laba walaala inaan noqono waa libin sida layla iyo qays inaan noqono laan qudha ana lahasha awga malado hurdadaba ana lahasha awga malado hurdadaba lexdasa habenima lilow la iigu heesaa haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lurku waygu kaliye laydha iyo roob inaan noqono waa libin sida lug iyo faras cola inaan noqono lama huraan sida laydha iyo roob inaan noqono waa libin sida lug iyo faras cola inaan noqono lama huraan anna labalabiyo ciil malado hurdadaba anna labalabiyo ciil malado hurdadaba lixda saaxabenima lilow la iigu heesaa adaad igu ladan tahay inaan liito ma og tahay adaad igu ladan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lubku way igu kalihi sida looxa iyo diin inaan noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo yahdasa habenima ilowla iigu heesaa adaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay adaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo
mise waaba lumayo lurku waygu keligay codkii hallaasiga ahaa ee cabdiqaadir xasan nageeye allaha naxariistii janna ha ka waraabiya halkaaad kala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal bisha juun maanta waa toddobiyo labaatan waxaana ay ku aadan tahay maalintii xorriyadda reer jabuuti dhallinyarada jabuuti waxaanu leenahay dabaaldeg wanaagsan haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijka dhallinyarada waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno naadiga kubadda cagta manchester united oo isku dayeysa inay sanadkan isqalabayso ayaa waxa ay u diyaargaroobaysaa sidii ay ula soo wareegi lahayd ciyaaryaanka qadka dhexe ee naadiga roma uga dheela ee rajan yangolan waxaana naadigaasi ee red divilisku ay soo bandhigayaan adduun lacageed oo gaaraya afartan milyan oo ganiga starliinka sida uu baahinayo wargeeska daily mail ee dalka ingiriiska ka soo baxa rajin golan ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaaryahanadii qadka dhexe ka ciyaaraya ziyare aada kuweedii ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedka laga soo gudbay sidoo kale wargeyska gazeta dello sport ee waddanka talyaaniga ka soo baxa ayaa ku warramaya in manchester united ay ciyaaryahankaasi waddanka beljumka u dhashay ay xiise gaara u hayso iyadoo doonayso inay ka faa'iidaysato diidmadii ingolan uu markaasi diiday inuu ku biiro xagaagii laga soo gudbay naadiga charles markaas oo uu sheegay inuu sii doonayo in rome uu sii joogo united waxa ay tahay inay bixiso afartan milyan oo ganiga starliinka ahi si ay ula soo wareegto ciyaaryahanka nemanja matic oo naadiga kubadda cagta chelsea isaguna uu u dheelo barcelona ayaa waxa ay siisay toban maalmood in uu mustaqbalkiisa naadiga arsenal uu go-aan kaga gaaro ciyaaryahan hector bellerin oo ay naadiga barcelona si weyn u doondoynayso waxaana la sheegayaa in uu isagu sidoo kale xiise gaara u qabo inuu dib ugu laabto naadiga kamnu oo horey uu joogi jiray barcelona waxa ay doonaysaa inay sanadkani isqalabayso waxaana ay doonaysaa wuxuuna hector bellerin uu ka mid yahay ciyaaryahanada dhowrka ahi ay naadiga kubadda cagta ay isha ku hayso war la dusiye oo siran waxay sheegaysaa oo fiifa ku aadan in qatar sanadka ka maadaama ay ku guulaystay inay martigeliso koobka adduunka in ay bixisay lacago laaluush ah oo ay sidoo kale lacagtaasi lagu bixiya magaca gabar toban jir ah lacagtaasna waxa ay gaaraysaa hal dhibic lix milyan oo geniga starliinka ahi markaasoo gabadh sida la sheegay mid ka mid saraakiisha fifa gabadhuu dhalay oo toban jir ah magaceeda lagu diray lacagtaasi warkiis ka soo baxa waddanka jarmalka ayaa qoray warbixinno ku saabsan sida ay isdabamarintaasi u dhacday waxaana uu sheegay in wargeysku uu soo bandhigi doono warbixinadaasi oo dhammaystiran goordhow maalinta biritaa waxaa la dheeli doonaa dhegaystayaal kulamada samafaynalaha koobka qaaradaha ee confederation kaabka waddanka bortuqiiska wuxuu la dheeli doonaa waddanka jile waa labadan waddan waxay ku soo kala guulaysteen koobka laga kala ciyaaro latiin amerika iyo yurub waxaana ay yihiin kooxdii badisa inay usii gudubto faynalaha halka jarmalka iyo mexicana ay sidoo kale wada dheeli doonaan dhegaystayaal xubinta ciyaaraan halkaas haynoo joogto waa tahay dhegaystayaal markana qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaanu kusii durkaynaaye bal jaamac faraslan ka dalbado inuu inuu dulmaro qodobadii wararka ugu dambeeyey mahadsanid jamaal axmed cismaan dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada siiriya ay diyaarinayaan weerar kiimika ah oo la mid ah kii bishii abriil ka dhacay waqooyiga siiriya ee dhaliyey inay maraykanka kaga jawaabaan duqeymo diyaaradeed bayaan goor dambe oo isniintii ahaa ka soo baxay aqalka cad ayaa ugu digay madaxweyne siiriya bashiir al asad in haddii ciidamada dowladdaasi ay fuliyaan weerar kale oo kiimika ah in isaga iyo milatarigiisaba ay la kulmi doonaan jawaab ma jiraan wax caddaymo ah oo ku saabsan diyaargarowga weerarka kiimikada ee dowladda maraykanka ay soo bandhigtay dhanka kale maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sheegtay inay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne donald trump uu ku mamnuucayay lix waddan oo muslimiina dad ka soo jeeday iyo gebi ahaanba qaxootiga si ku meel gaara maxkamadda ayaa sheegtay inay sii shaqaynayso wareegtada inteeda badan wareegtada madaxweyne donald trump oo wax laga soo badbedelay intii uu muranku taagnaa inta badanna loogu yeero safar joojin ayaa soogallootiga maraykanka ka mamnuucayso dad ka soo jeedo lix dal oo muslimiina muddo sagaashan cisho ah iyo dhammaan qaxootiga oo dhan oo ay hakinayso boqol iyo labaatan maalmood wareegtadan ayaa sheegaysa inay tillaabadani muhiim tahay tan iyo inta laga hubinayo amniga gudaha
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac ayaa inala socodsiinayay qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a gunaanadka idaacadda ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo duhurkan washington idinkaga imaanaya ayaanu kusii dhowaaneynaa oon sii joognaaba markan dhinacii heesaha fanaanka cabdiraxmaan xadantaye mid ka mid ah heesaha uu ku luqayo fanaankaas ayaan idiinsoo gudbinaynaa
daxantayga weeshanaysood islir dhawaad ii jeclay dhaxaad igu dhaadanaysoon kabtaada ku siixanaayay dhaxantayga weeshanaysood islir dhawaad ii jeclay hadduxiisii dhammaaday ana dhawcaayisyeey aliishaana mutaystay abduxiisii dhammaaday anaa dhaawacaayis yeelay dhaliishaana mutaystay ibane waayarkadiisa
codka macaan ee cabdiraxmaan xalxateeye iyo heesta dhibano waa yeelkadiis dhegaystayaal waxay u dambaysay barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington waxaannu idin leenahay sidaa iyo ismaqal dambe barnaamijkeenna galabnimo
cutadu ka dhaadhacayne dhaxaadi dhagaanugaydoon laadaayaha isaarto dhabanada ku salaaxo cuntadu ka dhaadhacayni hadduxiisii dhammaday anaa dhaawacays yeelay dhaliishaana mutaystay